barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com waa maalin axada saddex iyo tobanka bisha sebtembar sannadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kooda iyo barka duhurnimo washingtonna saacaddu waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo halabuurka oo aan toddobaadkan ku eegi doonno halabuurka dhanka suugaanta ee beeralayda iyo xoolodhaqatada kaalmihii heesaha ayaan barnaamijkeenna ka marnayn kale ayaan ka marnayn barnaamijkeenna balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida waxaana nala socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari
mahadsanid maxamed bashiir xogayaha arrimaha dibadda maraykanka mark bambeyo ayaa sheegay in washington ay si aada uga walwalsan tahay xaaladda laba iyo toban qof oo dimuqraadiyaddu u dhaqdhaqaaqda oo lagu xiray hong kong bayaan ka soo baxay wasiirka arrimaha dibadda maraykanka ayaa lagu sheegay in laba iyo tobankan qof ay dowladda shiinaha u diiday in ay la kulmaan qareennadooda sidoo kalena uu maamulka magaalada uusan ilaa iyo hadda bixin xog ku saabsan xaaladooda caafimaad amba dembiyada ay ku eedeysan yihiin wuxuu kale sheegay in dowladda maraykanka ay su-aal gelinayso awoodda uu maamulka hong kong u leeyahay in uu ku ilaaliyo xuquuqda muwaadiniintiisa dhaqdhaqaaqayaasha nabadda ayaa laga soo xiray meel u dhow xeebaha hong kong laba toddobaad ka hor xarunta dhexe ee duufaanada ee dalkan maraykanka ayaa sabtidii shalay ka digtay in duufaan kale ay kusoo wajahan tahay xeebaha gobolada florida iyo louisiana duufaanta saali ayaa hadda kusii xoogeysanaysa xeebaha galbeed ee gobolka florida waxaana saraakiishu ay sheegeen in awooddeedu ay noqon doonto darajada koowaad ee duufaanada taas oo sababi karta khasaaro isugu jira naf iyo maal gudoomiyaha gobolka louisiana john bell edwards ayaa ku dhawaaqay xaalad deg deg ah isagoo ugu baaqay dadka gobolka inay u diyaar garoobaan duufaanta saddex toddobaad kadib markii ay gobolka dhaawac weyn gaarsiisay duufaantii lowra dhegaystayaal warkii caalamka waa naga intaa
aad buu mahadsan yahay nuur bukhaari oo noo akhrinaya warkii caalamka halkaad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka hibada iyo halabuurka waxaana magaalada boorama ku soo diyaariyey haashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka hibada iyo halabuurka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo maanta idinkaga imanaya magaalada boorama ee gobolka awdal barnaamijka hibada iyo halabuurka oo maalin walba oo axad ah aad ka dhegaysataan hadahan oo kale idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta toddobaadkan waxaan kusoo qaadan doonaa barnaamijkeenna hibada iyo halabuurka farqiga u dhexeeya hal abuurka xoolodhaqatada iyo beeraleyda soomaaliyeed waxaana barnaamijkeenna inoogu martay abwaan cabdirasaaq daahir cabdi oo ka mid ah abwaanada hal abuurka ah ee ku nool gobolkan awdal muddo badan ku soo dhex jiray bahda suugaanta iyo fanka soomaaliyeed ugu horeyn cabdirasaaq ku soo dhowow barnaamijka hibada iyo halabuurka ee toddobaadkan oo aad marti noogu tahay waan ku dhowahay haashim sheekh cumar good aad baadad mahadsantahay insha allah adiga iyo v o a bahda v o eduba abwaan maadaama tixa badan aad tirisay farqiga u dhexeeya hal abuurnimada xoolodhaqatada iyo beeraleyda soomaalida sayd ku tilmaami lahayd waad mahadsantahay marka hore waxa weeyaan hal abuurka waxaan la yidhaha waa moogtay hal uu qofku leeyahay ama uu keeni karo hashi waaxiyo badan bay u kala baxdaa marka hal la qalo marka waaxyeyntaasi waxa weeyaan in qaybo badan moogtay suugaantii moogtay uu hal ahaan isu keeni karo oo moogtay uu tirin karo qofku marka waxa weeyaan dee hibooyinka eebba qofka siiyey waa ka mid qof kastana hibo wuu leeyahay waxa weeyaan adeegsigaa lagu kala duwan yahay oo waxa weeya qaybta moogta maskaxda qofba sibuu u adeegsadaa maskaxda bini aadamka marka psychologiga la yidhaah marka waxa weeyaan qofna wuu adeegsanayaa oo moogtay qofna ma adeegsanayo waxa weeyaan afka marka la yidhaha luqadda waa lagu kala fiican yihi marka qofka ku fiican waa qof adeegsanaya inuu luqadii maskaxda u adeegsado qof synisku adeegsanayaa cilmiyada kale qaar xisaabta u adeegsanayaan qaarba waxbay ku fiican yihiin marka waxa weeyaan waad ku mahadsan tahay mar labaad barnaamijkan aynu iskugu nimi ama kulantidan moogtay aynu halkan ku qaadaadhugayno faraqa u dhaxeeya suugaanta qaybta beeralayda iyo qaybta xoolalayda marka xoolodhaqatada iyo beeralaydu duurtaba tilmaanta marka la tibixinayo waa faraq suugaantuna waxay leedahay wax tilmaan loo yaqaan ama sifo la yidhaaho sifahaasi wuxuu moogta noqonayaa in uu yeesho wax ay ku kala duwan yihiin ama ay ku kala bedelan yihiin marka waxa weeyaan markaan gallo bal hadda moogtay tilmaantaasi roobka oo kale waa wax ka dhexeeya beeralayda iyo xoololayda oo labadiiba waxay u baahan yihiin roob ama deegaan roob markaa moogtay deegaanka tilmaantaa roobkaa waa la iskaga midaysan yahay laakiin waxaa lagu kala baydhaya xagga dambe iminka waxa weeyaan haddaan soo qaato moogtay tix ka mida taxaygii oo moogtay aan ku tilmaamayey xoololayda iyo sida moogtay roobka uu saameeyo iyo farxadda moogtay wakhtiyada ay ugu fiican yihiin oo tilmaanta aan u dhigay waxaan idhi samalaha guyaadoo gobolkii samaa iyo intuu saba wanaag maray saameelay beelaha oy sabada xooluhu barqa subax la jiifaan caanaha sibraarkiiyo lagu sida hadhuubada hablow xadhigga soohaan sidoodaad ka dhigan tooseynabay waxaa tahay oogadaydan sareeyo wadnaha dhiigga siiya siday aniga ila tahay saatir waxaan baryayaa inaad ila salgaadho sagootina jacaylkee maxaan socota dheer iyo kuu maraysa qaafoo saamaleyl habeennimo dadkoo saxee sara kacay maxaan samirka badiyo suuradaha qur-aanka iyo xabaalaha siyaarto culimada la socon jiray maxaa aan salsalayo sayloo libaax iyo maroodiga saqaafoo sabadooda geli jiray siday aniga ila tahay saatir waxaan baryayaa inaan ila salgaadho sagootina jacaylkee marka tilmaantaas waxa weeyaan wakhti roobda-ay oo barwaaqa ah oo moogtay xooluhu dhaleen oo caanihii la helayo oo sibraarada moogtay ay dumarku moogtay ku qaadaan sinta ama dhinaca waa wakhtiga ay ugu farxad badan yihiin xoololeyda marka waxay ka turjumaysaa noloshii ay ku nool yihiin xoolodhaqatadu iyo biicadda iyo deegaanka ay ku nool yihiin ayaa tilmaamaysaa markaasood ku sifaynaysaa suugaantii xoolodhaqatada ha waxaan ku sifaynayaa moogtay tilmaanta wakhtiga ugu fiican yihiin xoololaydu ee moogta ayna ka qasnayn waa wakhtiga ay ciyaaraha tuntaan waa wakhtiga ay moogtay isguursadaan waa wakhtiga moogta xooluhu u dhalaan waa wakhtiga barwaaqada lagu jira la yidhaahdo sabankaasi waa saban barwaaqaad marka waxa weeyaan taasi waa moogta tii xoololayda ta beeralayda markaynu tilmaamayno iyagana wakhtiga ay ugu wanaagsan yihiin ee ay isku sifeeyaan dhaqankooga iyo biicadda ay ku nool yihiin
okay waxa weeyaan in yar haddaan raaciyo xagga hore waxa weeyaan xoololayda waxa weeyaan dee dhirtii markay mogoosho ee moogtay xoolihii cunaanay ku dararaanay u dhalaanay caana laga helo waxaa u dheer moogtay qadhaabkii dadku ay moogtay qadhaabanayeen ila iyagina qadhaabku nool bay noqonayaane marka waxaa moogtay tix baa jirta iyadana moogtay tilaahaa qadhaabkaasi marka waa midhaha ay bixiyaan geeduhu sooma waa midhaha ay bixiyaan geeduhu marka wuxuu waxay odhanaysaa intaan geedka baxay hoobaan gobeed midha kaaga goray adna gudin intaad ku garaacday baad gunta xaabisee gardarriya xaq baad iskarab dhigtay ma gudboon yihiin gacal kuuma ihoo guurkaama rabo caawana ma garan markaan gaaxsanaa waataad gafteed iga goosatay markaad garan lahayd waataan sidii guuga kuudaee gardarriya xaqbaad iskarab dhigtay ma gudboon yihiin gacal kuuma iyo oo guurka ama rabo caawana ma garan marka waxay tilmaamaysaa gabadhaasi in geed uu u lulayey oo gob ahaa oo moogtay uu qaraab ahaan ugu soo daadinayo iyaduna cunaysay oo ugu mana sheeganayo in ay ka goysay oo moogtay kadibna moogtay guurkii iyo wixii oo dhan moogtay lagu kala fogaaday marka waxa weeyaan taasi waa ta xoololayda tii beeralayda moogtay iyadana aan gelaynaa ta beeralaydu waxa weeyaan beeralaydu way ka yara duwan tahay oo waxa weeyaan tacab badan baa dhulka gala oo moogtay waa la qodaa waa la moogtay rogaa waa moogtay la baaqbaaqaa waa moogtay siir baa lagu daadiyaa way soo baxdaa waa la gooyaa moogtay kadibna waa la tumaa waxyaabo badan buu leeyahay marka moogtay dhaqan ahaan halkaa way ku kala duwan yihiin waxa weeyaan waxaan idhi moogtay sow xalayta fiidkii anoo faqaayo keligay fooraha dabayluhu ma la faayay moodhan kama fiigin hadalkii ana fiicanu ma celin salaan farala dabadeed furfuriyo warkiisii faalaynta dadan iyo falaqaynta sii qaad farxad iyo waxay tahay fayoobaanta nolosha ee firaale iyo waa faa'iide sugi jiray waxa ay ku filan tahay naftaydani faqaysa intuu caashaq fiiq iyo fagaaraha kor saaraya dadku fiirsanayaan sida fado daruureed intuu foolu soo da'ay biyo farabadnaantu dhulka foorar jooggiisii feedhay kaymaha raysku uu fadhiisto oo la falaya beeraha firdhi siirku uu yahay lagu ridaya faagii biqil fooda soo dhigay baaq loogu farabaxay sii daayay fiilkii midho fayday baarkii dalay reerku feedagay oo fidinta qaarkood badha fooladaynta iyo saloo lagu furdaamiyo iyagoo fogaan iyo faydarafu sii jireen dadku ay fagaaraha u soo baxeen filkoodii facu jiilka uu yahay farsamada ciyaartana la tumayo fiidkii iyo casarfarkiisii oo farqiga kala duwan inta ay fogaantood iyo fadhi ay ku eegeen u filayo guul iyo farajkooga gaarka ah kuwa faras ku joogana fursad shaqo ku aadeen fasax gaaban degelkii oo la kulmeen faqaas jira iyo faraxaas tilmaameed faallayntu badan tahay gabadh furasho ay timi oo faaf dareen iyo faafinaysa quruxdeed fax ka yidhi korkeedii fayoobaanta muuqaal dharka kii fakhuur ee falkis dibadda lagu talay iyo fani wadata muuqaal cadarkii fakhuur ee fooraqaad udgoo badan ku fidaaya daafaha cilmi falaga lagu daray loo eegay fiidkiyo falaqii habeennimo oo laysku raac fariintiyo inay feedha ay tahay eebba faraj ka soo dhigay marka waxay ku gebagaboobaysaa gabadhaa quruxdeedii iyo wanaaggeegii iyo moogtay barwaaqadii lagu jiray iyo beerihii baxay iyo moogtay daraygii la feedagay feedaga waxaa la yidhaha marka la tumo moogtay isagoo moogtay farash ah oo markaa moogtay kii go-aya sanadkana marka waxa weeyaan markii laysku wada daray wixii oo dhan waxay kusoo gabagaboobaysaa in ay moogtay ka joogto jinita kale ama waxaa la yidhaaha moogtay dah in ay ka joogto moogtay xaawo oo laga abuuray feedhii nebi aadan ay kusoo gabagaboobaysaa marka labadaa farqi midna waxa weeyaan farxaddii ugu dambaysay oo beerihiibaa baxay oo moogta waxa weeyaan wakhtigii la isguursaday beeraleydu isguursato ee sacabada la tuntee moogta ciyaaraha la iskugu yimaado weeyaan ta kalena waa ma noqonaysaa markaa xilliga ay tabcadaan ee tacabkii uu u soo baxo ee midhihii ay gurtaan ha waa wakhtiga moogta waxa weeyaan bohoolaha la buuxsado dadka reer galbeedkaa garanaya waxa weeyaan marka la tumo ee moogtay dhammaan waxaa lagu ritaa boholaha oo iyaga bakhaaro u ah marka waxa weeyaan dee waa la haystaa moogtay cuntaamaansadan waxaad ku sifaynaysay dhaqanka beeralayda iyo dadkaa tabcanaya sida ay ugu tilmaamaan suugaanta hal abuurka quruxda iyo jacaylku waxa uu yahay waxa weeyaan tilmaantii ugu fiicnayd labadaa tilmaamood marka laysgarab dhigo midna midna kama qasna mid kastaa moogta wuxuu taagay ee heerkii ugu fiicnaa haddii kaa la weydiiyo xoolalaydo la yidhaha ka beeralayda ka waran kaas ma jira buu odhanayaa ee kayganaa fiican kan beeralayda marka la weydiiyena wuxuu odhanaya kaasi wax jira maaha ee kaygaa fiican marka waa farqiga lagu kala duwan yahay beeralayda iyo xoolalaydu ay ku kala duwan yihiin dhaqanka soomaalida ama sida moogtay hiddaha moogtay dhaxalka ah laga hayo marka waxa weeye tixaan waa tixaan tiriyey oo moogtay u tiriyey bal haddaa qaabka muuqaalay ku kala duwan yihiin waayo waxa lagu odhan karaa xoololay sheegtay annaga maxaa beeralayda aad wax uga tirin weyday markaa inaad moogtay tirisid oo qaraabkii baan ku daray laftiisa oon wax ka tiriyey oo moogtay aragtidiisa aan ka sheegay marka waxa weeya saasay ku kala duwan yihiin labadaasi hal abuur innagoo gabagabadii iyo guntii ku jirna waxaa jira beeralaydu qaarna waa beer roobaad qaarna waa beer biyood iyaga laftoodu ma kala duwan yihiin baasilada ha horta roobku waa mar kasta waa loo baahayay waxa weeyaan biyaha sare hadday yaraadaan kuwa gunta hoose ku jirana way yaraadaan ama ceelasha waxa weeye ceelkii wuu guraa lagu odhanayaa nacmaroob baan diyin sanadkaas marka beertan aan sheegayo moogtay waxa weeyaan beeraha aan sheegaye moogtay baaqbaaqa iyo loo moogtay habeeyey way noqonayaan beer roobaad iyo iyo beer moogtay biyood moogtay waraaba marka waxa weeye labadiiba waa lagu beeraayo koonfurta moogta waxa weeyaan waxay ku beeraan dee biyo ayay ku beeraanoo moogtay gelaydii iyo badarkii iyo wixii moogta ay ka soo saaraan dadka moogta kale moogta beeralayda galbeedka lagu tilmaamo waqooyi galbeed oo kalena iyaguna moogta waxa ay sameeyaan in ay moogta roobabka la sugaan inta badan oo wakhtiga roobku moogta uu do-o ay markaasi falaan beeraha oo ay kala soo baxaan badar iyo tusaale ahaan beerbiyoodka dadka dee weriyada iyo durdurada iyo ku beera khudaarta iyo waxa waxaan ka xasuustaa heestii rubaygii jamaamiyo cambajilib ku yaalleen marka kuwaas iyagu geed khudaareedkii iyo soo saarayay bay ku sifaynayaan qaarna waxay ku sifaynayaan badarkii iyo gallaydii iyo kuwii kale saas miyaana kale ahayn waa sax waxa weeyaan eh, taasi waxay heestaasi moogtii soo baxday eh, wakhti dadku isku dhex galeen cid kasta moogtii hibadii iyo moogtii hal abuurkii ay lahayd bannaanka soo dhigtay reer koonfureedkuna ay soo dhigeen iyaguna toodii ay soo bandhigeen reer waqooyiguna ay soo bandhigeen marka ina mooge ayay qabsatay taasi waxa weeyaan gabadh ay ilmaabti yihiin ayaa moogtay damacday u damcay inuu u tiriyo hees marka gabadhii ay ilmaabtiga ahaayeen dee wuxuu muqdisho joogo wuxuu ogaaday moogtay in laysku bacaayo geedkan qodaxda le marka waxa weeyaan heestaasi ilaabtidii buu tiriyey dee sifihii ugu fiicnaa ma fahamtay waayo waxa weeyaan dee cambihii iyo moogtay babaygii iyo wixii waa wax qofka faa'iido u leh wax oolaha faa'iido u leh maaha marka waa beeralayda moogtay mid khusaysa oo sife khuseeya beeralayda waana khudradda ugu fiicane moogtay cid lagu tilmaami karo marka tan hore kuu soo dhaafeen kuu yidhi moogtay qaraabka oo waxa weeyaan gabadhaa moogtay uu tilmaamaya geed moogtay gob ah ayuu u ruxayo moogtay uu yidhi intaan geedka baxay hoobaan gobeed midha kaaga guray adna gudin intaad ku garaacday baad ku intixaabisay marka haddii lasii sifeeyo moogtay ama dadka qaar aragtida ay ka qaadan karaan sawirka markaan eegno waxay odhanayaan hadduu mid tufaaxa ka goyn lahaa geed tufaaxa muxuu samayn lahaa talo ma fahamtay? ama geed camba ah marka waxa weeye si- waa sifaha moogta siyaabaha uu kala duwan yahay ee loo kala dhigayo eh, mid kasta meeshiisa hal abuurnimo marka waa tilmaanta sawirka uu qaadanayo ee, uu bixinayo abwaanku waa inay noqotaa mid dadka maskaxdooda ku sawiranta oo u muuqda muuqaal muuqaal aragtiyeed baa layidhaha muuqaal aragtiyeedkaasi mid qofka soo hormaraya marka tixda la tirinaya inuu noqdo intaas waxaynu ku soo gebagabaynaynaa kuna soo gunaanadiinaa dhegaystayaal barnaamijkeennii hibada iyo halabuurka oo maanta uu marti inoogu ahaa abwaan cabdirasaaq daahir cabdi oo ka mida abwaanada halabuurka leh ee ku nool gobolka nawdal mowduuca barnaamijka aynu kaga hadlaynayna uu ahaa hal abuurnimada xoolodhaqatada iyo beeralayda soomaalida suugaanta ay ugu kala sifeeyaan iyo hal abuurka mid walba meesha iyo biicadda iyo deegaanka uu ku nool yahay waxaa barnaamijka idinka soo diyaariyey magaalada boorama idiinla soo jeedinayay anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi hibada iyo halabuurka waxaana la socodsiinayay haashim sheekh cumar good haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha waxaana soo jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari
mahadsanid maxamed aan ku bilowna ee ciyaarihii kubadda cagta ingiriiska ayaa xil ciyaareedkiisa cusubi uu sabtidii shalay si rasmi ah u bilowday waxaana ciyaarihii sabtidii dhacay lagu bilaabay ciyaar dhex martay kooxaha arsenal iyo fulham waxaana arsenal ay ciyaartaasi ku badisay saddex gool iyo eber goolasha waxaa u kala dhaliyey ciyaartooyda kale ah alexander lagaset gabriel oo kooxda ku cusub oo u dhaliyeyna goolkiisii koowaad iyo kabtankooda obamian arsenaal oo haysata koobka f a kaabka ayaa waxa ay tan uga dhigan tahay in ay ku bilaabatay guul aada u wanaagsan waxaa sidoo kale guul dirqi ah horyaalka ku bilowday kooxda horyaalka difaacanaysa ee liverpool oo xalay afar iyo saddex uga farxalatay kooxda leeds united leeds ayaa ku cusub xilli ciyaareedkan horyaalka koowaad ee ingiriiska oo ay ugu dambeysay muddo hadda laga joogo lix iyo toban sannadood kooxda liverpool afarta gool ee ay ku badisay saddex ka mid ah waxaa u dhaliyey maxamed saalax salax ayaana labada laba ka mid ah saddexdaas gool ku dhaliyey rigoore goolka kalena waxaa u dhaliyey ciyaaryahan findike oo difaaca uga ciyaara kooxda liverpool naadiga ladies haddii aan fiirino goolasha ay keeneen ee saddexda ah waxaa u kala dhaliyay ciyaartooyda jack harrison patrick pamford iyo ciyaaryahan matwas kilig waxaa iina guul ku bilowday horyaalka newcastle oo laba iyo eber xala dirtay kooxda westerham sidoo kale waxaa badisay crystal palace oo la ciyaartay southampton waxaana palace ay ku badisay hal iyo eber goolka waxaa u dhaliyay ciyaaryahan wilfried zaha oo weerarka uga ciyaara kooxda axadda maanta ahna laba ciyaarood ayaa dhici doona horyaalka ingiriiska ciyaarta kuwa duhurkii xilliga geeska africa ayay ter iyo west bromwich albion galabta tottenham ayaa waxay martigelin doontaa caawa fiidkii naadiga everton isniinta ayaa iyana waxaa jiri doona laba ciyaarood chelsea ayaa la dheeli doonta habeenka isniinta kooxda brighton and hof albion shevel iyo wolfisna waxay ku ciyaari doonaan garoonka kooxda shevel dhegeystayaal xubinta ciyaaraha waa nageenta
bandhiga v o a barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah
duhur wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a kaalimihii heesaha ayaanu aadi doonaa waxaan idiin soo qabanay codka fanaanada farxiya fiska
heestaasi ay ku luqaynaysay fanaanada farxii fiska ayaa ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinla socodsiinayeen maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca farsamada waxaa inoo joogay maxamed cabdi xasan sandheele tan iyo galabta waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo